ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fi suurati yunus marka waxaan soo aragnay adilaadkii kowniga ahaa oo allah subxaanahu watacaala uu ka sheekeynayey samaawaadkii qoraxdii iyo dayaxii yacni habeenkii maalinta iskhilaafkooda iyo waxay xikmo ku jiro ayaan soo aragnay marka aayaddan dadkii aayaadkaas kowniga iyo midka tansiiliga ahee ambiyada wixii lagu soo dejiyey aanan waxba ku qaadanin oo aakharo beeniyey oo hamigoodu adduun keliya uu yahay dadkaas ayuu rabbi subxaanahu watacaala noo sheegi masiirkooda iyo meesha ay ku dambaynayaan inay cadaabka ilaahay tahay subxaanahu watacaala markaa kadib baa dadka mu'miniinta iyagana laga warrami doonaa wanaagga ilaahay agtii ay ku leeyihiin iyo jannada dadka intaa aakhare rumeeyey oo xisaabta ku darsaday dadkaas ayagana inay janno leeyihiin iyo wanaag ilaahay agtiisa ku leeyihiin ayuu rabbi nooga warramayaa ina aladiina laa yarjuuna liqaa'ana ina aladiina dadkii laa yarjuuna aan rajaynaynin liqaa'anaa la kulankeenna maalinka qiyaamaha ah ay nala kulmayaan aan rajaynaynin waraduu raadi noqday bilxayaati ddunyaa adduunkaa noloshiisana ku raadi noqday wadma'annuu xasilay bihaa ay bilxayaati ddunyaa adduunkaa noloshiisa ku xasilay oo nolol ka dambaysaaba inay jirto aan aaminsanayn waaladiina kuwii hum ayaguba khaafiluuna kuwa halmaamsan ahaa can aayaatinaa aayadaheenna halmaamsanaa ulaa'ika dadka tilmaamahaas lihi ma'waahum hoyaadkooda yacni meeshay u hoyanayaan makaanka ama masiirka meeshay u noqonayaan annaaru naar weey yacni gurigoodu waa naar weeyaan bimaa kaanuu bisababi maa shay sababtii ayayna maaragtay yacni naartaas ay guri ugu noqotay kaanuu ay ahaayeen yagsibuuna kuwa kasbado markay adduunka joogeen camalkoodii waxay kasbadeen ayay ku mutaysteen naartaas in ay ma'wi iyo mansil iyo guri u noqoto marka in aladiina laa yarjuuna rajahan lafdiga rajaha culummada laba macnaba waa ku sheegaan alrajaa oo bimacnaa tamaca sida hadda aan ka hadalnay oo kale ama rajaa-o bimacna alkhawf oo cabsi ah marka labada macnada waa lagu sheegaa rajaha yacni maaragtay rajihii oo damaca shayga uu ka qaba ah iyo mid cabsiya labadaba waa la yidhaahdaa ina aladiina dadkii laa yarjuuna aan rajaynaynin oon damac ka qabin liqaa'anaa annaga la kulankeenna aan wax rajaa ka qabin ama in la yidhaahdo ina aladiina dadkii laa yarjuuna ay laa yakhaafuuna aanan baqaynin liqaa'anaa la kulankeenna aanan ka baqaynin aakhare inay nala kulmaano xisaab iyo cadaab iyo midnaba wax ka baqaaya aanan ahayn aanan ka baqaynin waraduu bilxayaati addunyaa adduunkaa noloshiisana ku raadi noqday yacni bedelan can alaakhira aakhara bay kaga raadi noqdeen aakharay faraha ka qaadeen adduunkan bes ayay ku raadi noqdeen asaga ayay maaragtay u shaqaystaan keligii yacni ay ka doorteen daartii aakharo baaqiga ahayd ayay ka doorteen weeyaan wadma-anuu xasilay bihaa adduunkan ku xasilay yacni ayaday u iisheen macmacaankeedii iyo shahawaadkeedii bay xaggeeda u jeesteen kaanahum waxaabad moodaaba kaanahum khuliquu lidunya in adduunkaba loo abuurayba saas oo kale uma ay arkaan adduunka inuu yahay daar mamarin daar la marayo la gudbayo inay tahay oo muruur ah oo dhammaanaysaba inay tahay xisaabta ma aynan ku darsan waxay u maleeyeen daar baaqiya inay tahay weligeed jiraysa camal ayagu xisaabtameen marka aakharo dhan bay xag iska dhigeen waaladiina dadkii hum ayaguba khaafiluuna kuwa halmaamsan ahaa can aayaatinaa aayadaheenna halmaamsanaa yacni aana ku cibro qaadanaynin ama aayaadka kowniga ah oo kitaabkaa iska furan ah ama aayaadkan qur'aaniga ahoo ilaahay nabiy llaahi maxamed oo kusoo dejiyay labadaba aanan ku cibro qaadanaynin maxaa yeele labadaba wax lagu cibro qaataa ku sugan oo ku tusinayo adduunkan inaan naloo abuurinba adduunkan inaan annaga naloo abuurin inaan ku baaqi noqonno inaan naloo abuurin bal ay tahay meel nala ku imtixaanayo oo aan gudbayno ka tegayno inay tahay adillaad ku tusinayo ayaa jiro marka aayaadkaa ma aynan ku cibro qaadanin weya ulaa'ika dadkaasi ma'waahum ay manziluhum wa mahwaahum wa makaanu iqaamatihim meesha ay ku nagaanayaan oy u dunmaan annaaru naaru wey meesha ay u laabanayaan marjicooda ihi waa naartii weeyaan naartaasoysan weligeed ka aysan ka guuraynin haddii ay kufri ku dhintaan ayna weligood ka tegaynin weeyaan ay ku waarayaan marka dadkaas yacni maaragtay meesha lagu abaalmarinayo waa naar weeyaan bimaa kaanuu yagsibuun ahash bisababi maa kaanuu yagsibuunahu wixi ay kasbadeen sababteed ayayna ma'wi ugu noqotay ay maaragtay guri ugu noqotay meelay ku nagaadaan naarta ay ugu noqotay waxay kasbadeen waa maxay waa kufrigii waa shirkigii waa beenintii qiyaamaha iyo rasuulka la beeniyo waa macaasidiioo lala yimid waxaasoo idil weeyaan waxay kasbadeen adduunka shaqaysteen yacni ilaahay ma dulminine waxay la yimaadeen unbau rabbi ka abaalmariyaa loo jeedaa weeyaan ayaga arrintaani maaragtay sababsaday oo kasbaday ficilkan ayagaa la yimid wey ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaati yahdiihim rabbuhum biiimaanihim tajri min taxtihim alanhaaru fi jannaati nnaciim markii dadkii ashqiyada ahaa allah uu ka warramay ayuu haddana dadkii sucadada ahaaye liibaanay oo ahlu khayr ka ahaa ahlu jannaha ahaa ayuu ka warramaya ina aladiina dadkii aamanuu alla rumeeyey subxaanahu wa tacaala allah iyo rasuulkiisa rumeeyey wa camiluu sameeyey oo camal falay alsaalixaati alacmaal asaalixaati acmaashii wan wanaagsaneedna la yimid dadkaasi yahdiihim allah wuu hanuunini yahdiihim waxaa hanuunini rabbuhum rabbigoodabaa hanuuninayo oo wuxuu ku hanuuninayaa jannadiisii waxay ku gaari lahaayeen biiimaanihim bisababi iimaanihim iimaankooda rumayntooda allah ay rumeeyeen sababteeda ayuu rabbi jannadii ugu hanuuniyaa acmaasheed waxay jannada ku gaari lahaayeen buu ku hanuuninaya tajri iyadoo ah miday socoto min taxtihim ay min taxti ashjaarihim wa qusuurihim daarahooda ay ku jiraan geedaha ay beer beerahoodii jannadooda ku yaalla hoosteedu mid socoto ay tahay al anhaaru wabiyaalkii ay dureersanayaan yacni ayay maaragtay allah uu jannadaasi ku hanuuninaya fii jannaati naciimi yacni way soconaysaa anhaartaasi fii jannaati naciimi nicmooyinka waxa la iskugu nicmeeyo beeraheeda dhexdeeda ayay webiyaashaasi dureersanayaan weeyaan oo marka yani fii jannaati naciim waxaan ku tacalujinaynaa tajriidaas ayaan ku xiraynaa weeyaan ama fii jannaati naciimi ayuu rabbi ku hanuuninay ku hanuuninayaa yacni nicmaynta jannooyinkeeda ayuu maaragtay rabbi ku hanuuninayaa weeyaan dacwaahum dadkaas wan wanaagsan baryadooda markay allah baryayaan ay ducaahum lilahi baa loo jeeda allah markay baryayaan fiihaa jannada dhexdeeda markay rabbi ku baryayaan subxaanaka allaahumma qawluhum hadalkooda wey bay yidhaahdaan subxaanaka allaahumma subxaanaka allah iyo waan ku nasahaynaa oo wax cun iyo waxaan kuu cuntamin oo nusqaan oo dhan baanu kaa kufaynaa allaahuma ya allaahuma allahayow wax alla waxaanan laa'iq kuu ahayn oo idil baan kaa hufaynaa inay hadalkaa yidhaahdaan weeyaan ducadooda maalinta maaragtay jannada markay ku jiraan weeyaan wa taxiyatuhum salaantooda oo ayagu aysi salaamaan salaamtooda aysi salaamayaan ama malaa'igtu ay salaamayso ama iyagu salaamaan fiihaa jannada dhexdeeda salaamun salaam wey salaam lafdiga la yidhaahdo ayay isku salaamaan fiiha salaam yacni inuu qofku ka badbaado aafaad iyo masaa'ib oo dhan inuu ka badbaado ayay isku isku isku salaamaan oo yidhahdaan salaamun calaykum ay isku salaamaan weeyaan wa aakhiru dacwaahum baryadooda aakhirkeeda waxa ay ku khatimaan markay ay maaragtay rabbi baryaan baryadooda waxay ku khatimaan an alxamdu lilaahi anahu ana alamra washani alxamdu mahad lilaahi allah iska leh allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa wax alla wixii asaga ka soo haray khaaliqi khaaliqi ahaa macbuudkoodii ahaa allahaas ayaa ammaan oo idil iskale wey mahadoo dhan ilaahay baasa iskale ayay kelimadaas ayay ku khatimaan weeyaan maadaama dadkii xunxumaan rabbi uu ka soo sheekeeyey buu haddana dadkii wanaagsanaa nooga warramaya wuxuu noogu sheegay dadkaas inay yihiin dad kulmiyey laba shay aliimaanu waalcamalu asaalix iimaan iyo camal saalixa ayay kulansadeen mar hadday allahoo la rumeeyo rasuulkiisoo la rumeeyo kutubtiioo la rumeeyo aakharoo la rumeeyo malaa'igtiioo la rumeeyo ay la yimaadeen camal wanaagsanna ay ku dareen oo wixii la farayna ay la yimaadeen wixii allah uu ka reebana ay ka hareen dadkaas iimaankaas ay la yimaadeen sababteeda ayuu rabbi dariiqii jannada gaarsiinayay ayuu ku hanuuninayaa wey iimaankas iimaanka ay la yimaadeen sababtii ayuu jannada rabbi ugu hanuuniyaa wey marka sidaas buu rabbi subxaana wa tacaala nooga warramay jannada dhexdeeda inay ku sugan yihiin kabacdina jannada dhexdeeda baryadooda waxa ay tahay salaamtooda arrimahaasuu rabbi nooga warramaya wey ina aladiina dadkii aamanuu alla rumeeye mu'miniinta ahaa dadkii mu'miniinta ahaa oo aliimaanu billahi warasuulihi la yimid wa camilu saalixaati acmaasha wan wanaagsanna samaystay camalka wanaagsan la yimid yacni waa dadka kulmiyey aliimaanu waalcamalu saalix ayay kulmiyeen labadaas dadkii kulansaday yahdiihim wuu hanuunini rabbuhum rabbigoodu biiimaanihim bisababi iimaanihim ayuu allah ku hanuuniyaa ay ila ljannati jannadii buu ku hanuuniyaa weeyaan marka halkan yacni idmaara ku jireli waxbaa meesha ku qarsoon oo waxa weeyaan uusan rabbi sheegin jannada ilaahay ma sheegin laakiin siyaaqa laga fahmaya aayadda qaabka u socoto baad ka garan waxa bisababa iimaanihim lagu hanuuniyey inay jannada tahay maxaa yeelay tajri min taxtihim alanhaaru fi jannaati naciim ayuu rabbi aakhirka aayadda odhanaya weeyaan marka wuxuu ku hanuuniyaa allah bisababi iimaanihim ila aljanna jannadiisii buu ku hanuuninaya allah subxaana wa tacaala tajri ayadoo ay tahay mid socoto min taxtihim geedahooda iyo daarahooda hoosteeda dadka ahlu jannaha ahaa alanhaaru webiyaasha ay socdaan fi jannaati naciim ama waa iska xaalaynaynaa xaala kownayn fi jannaati naciimin baan la odhanaynaa ayagoo jannooyin nicmaynta waxaa la iskugu nicmeeya beerahooda ama jannooyinkooda dhexdooda kuwa ku sugan ay yihiin fi jannaati naciim yani xaala kownayn fi jannaati naciimi ayagoo jannadii la iskugu nicmeynayo dhexdeeda ku sugan ayay tajri min taxtihim alanhaar webiyaashaas ay hoostooda soconaysaa weeyaan dacwaahum fiiha subxaanaka allahuma dacwaahum laba macnoba mufasiriintu way ku sheegaan dacwaahum macnaha koowaad waa kii hadaaya aan marnay oo ah dacwaahum ay ducaa'uhum lilahi fiiha fi ljanna baryadooda ay rabbi baryaan fiiha jannada dhexdeeda ay ku baryaan rabbi markay baryayaan wax weydiisanayaan waxa weeye subxaanaka allahuma kelima kelimatu tanziih wey ilahay bay hufaan nusqaanoo dhan bay ka hufaan oo waxay yidhaahdaan nusabixuka allaahumma allahayow waa kugu tasbiixsanaynaa allahuma yaa allahuma allahayow marka ducadooduba waa allah oo nusqaanoo dhan laga hufo waxaanan u cunta min jalaalkiisiiyo cadamadiisa oo laga hufo waa dacwadooda yani tasbiix bay ku bilaabaan wey baryadooda tasbiix bay ku bilaabayaan weeyaan ولذلك أي إمام مسلم في صحيح كوري عن جابر رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وحوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوليه إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس تك أهل الجنة وحانه إلهاميا والله إلهامها أبرا يؤسيا tasbiixda iyo taxmiidka inay rabbi ku tasbiixsadaan waa ilhaam ilaahay uu siiyey yacni waa la tusaa weeyaan maantana tasbiixay ku jiraan iyo taxmiidoo ammaan ilaahay la ammaanay nusqaan oo dhan laga hufo ayayba ku jiraan sida loogu ilhaamiyey neefsiga yani neefsiga inaad neefsato oo aad maaragtay yacni qofka ou neefsadaa noloshiisa intuu nooleya waa neefsanaya waxa uu raaraadinaya maaha waa inuu neefsado wey sida neefta laguu siiyey oo kale baa tasbiixda iyo taxmiidkana loo siiyey yani kama zuulaan inay ilahay ku tasbiixsanayaan ama allah ay ammaanayaan saasaa loo jeedaa weya marka macnahaas mufasiriintu way ku fasiraan ducadaas waa tasbiix iyo taxmiid allah subxaanaka allahuma ilayhi waxay kaloo culammadu ku fasiraan dacwaahumta waxaa loo jeedaa dacwaahum yacni ay ducaa'uhum u yeerashadooda markay cunno iyo raashin iyo wax doonaan muraad markay leeyihiin yeeridooda ay u yeeranayaan fiihaa jannada dhexdeeda ay wax u yeeranayaan subxaanaka allaahuma weeyaan yacni markuu raashin rabo ama uu cunno u baahdo markuu khadamkiisa iyo shaqaalihiisa shaqaalihii jannada ka shaqaynaya inuu wax u diro ou rabo hebelow ma yidhaahdo subxaanaka allahuma buu odhanayaa bay leeyihin mar hadduu subxaanaka allahuma yidhaahdo markiiba ilaahay subxaana wa tacaala khadamkii uu ugu talagalay jannada inay ka shaqeeyaan wax alla wuxuu doonayo o dhan bay u keenaan macnahaas ayay maaragtay mufasiriintu ku sheegaanoo waxay leeyihiin waa calaamatun bayna ahli aljannati waalkhadami dadka ahlu jannada ah iyo kuwa shaqe shaqaalaha ah ee jannada ka shaqeeya calaamaday isku gartaan weeyaan calaamada markay u yeerayaan isku gartaan waa taasay leeyihiin walidalika sufyaan athawri raximah llahu markuu aayaddan fasiraya wuxuu leeyahay ida araada axaduhum an yadcuwa bishayin mid ahlo jannada ka mida markuu inuu wax u yeerto uu damcaayi qaala subxaanaka allahuma kelimadaasuu odhanaya subxaanaka allahuma markuu subxaanaka allahuma yidhaahdo isla markiiba wax alla wuxuu doonayay ayay u keenaan khadamkii iyo shaqaalihii baa u keenaya weeyaan macnahaasna mufasiriintu way ku fasiraan waa macno wanaagsan haditaan la yidhaahdana wa taxiyatuhum salaamtooda oo fiihaa jannada dhexdeeda ahaatayna salaamun badbaado weeye oo aan laga badbaado min min alaafaati yani maaragtay wax xun oo dhan laga badbaado ayaa loo jeedaa weya marka way isa salaamaanoo qaarkoodba qaarka kalau salaama ahlu jannada salaamun calaykum bay is yidhaahdaan ayagaa isa salaamaya malaa'igtii baa salaamto oo qaarkood malaa'igtii baa maaragtay u imaanayso guryahooda intay ugu soo gasho bay salaamaysaa sida allahba qur-aanka uu noogu sheegay fii suurati alaxzaab oo kale wuxuu leeyahay taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaamun salaamta ay isi salaamaan ahlu jannada bacduhum calaa bacdin maalintay rabbi la kulmayaan oo maalinkai qiyaamaha yihiin wa salaamun wey jannada dhexdeeda waa inay isi salaamaan salaamtoodu waa taa wey marka ayaga dhexdooda ay tahay amaa malaa'igta miyaa markay salaamayso allah wuu noo sheegay yani maaragtay في سورة الرعد بو ربنا وقشه سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سدا سيرا ملائكة يرد والبابا يقريوه ذي مركة أسوة كالشبع وحيليهم سلام عليكم إليهم هذا الكاثبيرا مركة معنى السلام حتى وحلو جهنا والدعاء بالسلامة من الآفات يعني duco qofka loogu duceeyo ka badbaadid ou ka badbaado aafooyinka iyo balaayada iyo masaa'ibka uu ka badbaado taasaa loo jeeda taxiyadana hadda taxiyatuhum ou rabbi leeyahay wa taxiyatuhum waxaa la yidhaha waa masdaru xayaaka allahu xayaaka allah markaad tidhaahdo masdarkeeda taxiya la yidhahda taxiyatan xayaaka allahu taxiya marka xayaaka allahu marka qofku yidhaahdo macnaheedu waxaa weeye yani ataala allahu cumrak weya ataala allahu xayaatak ilaahay xayaatadaadii cumrigaada ha dheereeyo weeyaan marka waa duco oo qofka loo duceeyo xayaaka allahu markuu yidhaahdo waa duco oo ilaahay cumrigaada ha dheereeyo noloshaada ha dheereeyo loo jeedo weeyaan wa aakhiru dacwaahum baryadooda dhammaadkeeda waxa weeyaan an ilxamdu lilaah antan waa tii ay maxaanku dhahaan almukhafafatu min athaqiila ay yidhaahdaan an ilxamdu lilaahi anahu shaniye alxamdu ammaan wanaagsan lilaahi allah iskale allihii rabbilcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa ayaa ammaan wanaagsan oo dhan iskale asanaa ljamiil ammaan wanaagsan oo dhan rabbi baa iskale subxaana wa tacaala marka yani waxay yidhahdaan mufasiriintu walu dacwaahum tasbiixuhum walu dacwaahum tasbiixun wa aakhiruhaa taxmiidun bay dhahaan ducadooda markay bilaabayeen waxay ku bilaabeen tasbiix bay ku bilaabeen ila ilaahay wuxuu leeyahay dacwaahum fiiha subxaanaka allahuma bay leeyihin markay dhammaystirayaanna waxay ku dhammaystiraan alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin taxmiid bay ku dhammaynayaan marka ducada qofku markuu ducaysanayo waxaa la rabaa inuu ilaahay ammaano oo rabbi uu ku mahadiyo markaa kabacdi maaragtay tasbiixdiisa iyo taxmiidkiisa uma markaad ducaysanaysa nabiy llahi moxamed inuu ku saliyo salawaatu llahi wasalaamu calayhi kabacdi markaa ilaahay subxaana watacaala uu baryo markaana uu ku khatimo xamdiga ilaahay maarata uu ku khatimo yani maarata isagoo ku dayanaya dadka ahlu jannaha ah weya walow yucajilu llahu linnaasi shara isticjaalahum bilkhayri laqudiya ilayhim ajaluhum walow yucajilu llahu allah haddii uu dedejin lahaa linnaasi dadka hadduu u dedejin lahaa ashara cuquubada hadduu u dedejin lahaa sharta haduu u dedejin lahaa isticjaalahum ay tacjiilan dedejin oo mithla isticjaalihim degdegsiinyahoodii la mid ah bilkhayri khayrka ay degdegsadaan khayrka siday u degdegsadaan oo kale haddii sharta ilaahay oo u dedejin lahaa laqudiya ilayhim waa la halaagi lahaa yani laqudiya ilayhim waa loo gudi lahaa ajaluhum ajashoodaa loo halaa loo dhammaystiri lahaa weeyaan ajashoodii oo cumrigoodii baa loo dhammaystiri lahaa wey fanadaru ladiina fanadaru waan tegaynaa aladiina kuwii laa yarjuuna aanan rajaynaynin liqaa'anaa la kulankeenna ama laa yarjuuna aanan baqaynin liqaa'anaa annaga la kulankeenna aanan ka baqaynin waxaan uga tegaynaa fii tuqyaanihim qooqooda dhexdii ayaan uga tegaynaa yacmahuuna xaala kownihim yacmahuun ayagoo ah kuwo wareersan oo mutaradidiin oo shaakiina ayaan uga tegaynaa baatilkoodii iyo qooqoodii iyo xumidooda ayagoo ku dhex jiro ayaan faraha uga qaadaynaa weya aayaddan mufasiriinta laba macnoba way ku sheegaan macnaha koowaad waxa weeyaan dadka haddii aan u dedejin lahayn sharta markay sababteeda la yimaadaan shar buu qofku samaynayaa shartaas aa sababkeeda adiga la timid jazaheedii haddii laguu dedejin lahaa sida masalan khayr markaad sababtiisa la timaadaba khayrkaas laguugu dedejinayo oo ilaahay uu kuu siiyo haddii cuquubada shartaas aada samaysay xumidaasi laguu dedejin lahaa allah wuxuu leeya waan halaagi lahayn oo dadku waa baabi'i lahayn wax joogi lahaaba dhulka korkiisa saarnaan lahaa ma jiro macnahaas waa macnaha koowaad ay mufasiriintu ku fasiraan marka waxay la mid waxaanaheedu waxa weeye walow yucajilu allahu allah hadduu dedejin lahaa linnaasi dadka hadduu u dedejin lahaa ashara ay alcuquuba cuquubada hadduu usoo dedejin lahaa isticjaalahum bilkhayri yani meeshaan oo kale isticjaalahum bilkhayri waxaa ka go-an baa la yidhaahdaa yani master baa go-an oo markaa kabacdi baa maaragtay haddana booskiisii baa masderkaas waxaa la joojiyey sifadiisii baa booskiisa la joojiyey uma sifadii baa la xadfay mudaaf ilaahigeediiya booskii la dhigay sida sibuwehi iyo khaliil ibn axmed alfarahidi ay ku fasiraan saasoo kale bay leeyihin oo macnaheedu waxa weeye walow yucajilu allahu linnaasi shara haddaa sharta u dedejin lahayn tacjiilan waa masderkii go-naa weeyaan tacjiilkaasoo mila isticjaalihi miladaas sida tacjiilkay sifo u tahay isticjaalkaana miludaa loo loo idaafeeyaa markaasaa wasfigii iyo masterkiiba inta booskii la gooyeyba isticjaalkiiba mudaaf ilayhigii ahaabaa booskoodii la dhigay weeyaan marka tacjiilan oo mila isticjaalihim degdegsigoodii bilkhayri khayrka ay degdegsadaan loo dedejiyo haddii khayrka asbaabtiisa ay la yimaadaan oo kale haddii sharta markay sababkeeda la yimaadaan loo dedejin lahaa laqudiya ilayhim ajaluhum ay la umiituu wauhlikuu weeyaan waa la halaagi lahaa waana la dili lahaa weeyaan walakinahu subxaanahu watacaala lam lam yani yacjal lahum shara yani lam yucajil lahum shara sharta uma uunan dedejinin bal wuu u kaadiyey allah ludfigiisa iyo ixsaankiisa dartii ayuusan sharta ugu dedejinin macnahaas waa macnaha koobaad weeyaan waana macno wanaagsan qur-aankuna uu shaahidyo u markhaasi kacayo ay ka mid tahay qur-aankaoo kale haddii xumaan markaan samayno horay nala kaga maaragtay nala kaga abaalmariyo oo aan dib nala kugu dhigino naloo kaadinin ardada korkeeda wax joogi lahaaba maba jiro sida allahba subxaana watacaala fi suurati fatir uu ku leeyahay wuxuu odhanayaa walow yu'aakidu allahu annaasa bima kasabuu ma taraka calaa dahriha min daaba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma faida jaa ajaluhum faina allaha kana bicibaadihi basiira yani saasuu rabbi leeyahy hadduu rabbi subxaana watacaala dadka waxay kasbadaan oo u qaban lahaa adduunka waxay ku kasbadaan haddii adduunka lagu abaalmarin lahaa ma taraka calaa dahriha min daaba dhulka korkiisa cidna loogamaba tageenba leanna ninaan gafayn miyaa jiro qof walbaa markuu gafaba haddii cuquubada dusha laga saaro yaa yaa ardada ku noolaanay cid ku noolaan lahayd ma jirta buu leeyahay macnahaas waa macnaha koowaad weeyaan macnaha labaad ee culammadu ku fasiraan waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa qofka addoonka markuu caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo maaragtay maalkiisa markuu caroodo markuu u caroodo ou ku xanaaqo oo markaa uu habaaro ila qof loo habaaraya maogto habaartamaya habaar baa ka soo baxaya carruurtii buu habaari oo maaragtay wuxuu habaarayaa xoolihiisii buu habaari wuxuu habaarayaa maaragtay xaaskiisii haddii rabbi u aqbali lahaa habaarkaasi oo markuu habaarada horey looga fulin lahaa yacni waxa weeye muraadkooduba waxa meesha ku halaagsami lahay waa baabi'i lahaayeen ayagana dhibku waa soo gaari lahaa weya marka ilaah baanan u aqbalin habaarkaas looma aqbalin wey walidaalika ayay maaragtay macnahaas waxaa ku fasiraya cabdullahi bni cabbaas sidoo kaleeto mujaahid baa ku fasirayo cabdullahi bni cabbaas oo kale wuxuu leeyahay hada fi qawli arajuli cinda alghadabi liahlihi wa waladi lacanakum allahu wabaaraka walaa baaraka fiikum waxa weeye markuu qofku caroodo cinda alqadab carada agteeda marka uu yidhaahdo ahalkiisa iyo awlaadiisa uu ku yidhaahdo lacanakum allah ilaahay ha idin lacnado naxariista idinka fogey yani markuu yidhaahdo laa baaraka allahu fiikum ilaahay idinma barakeeyo oo kale markuu yidhaahdo taasaa loo jeedaa buu leeyay mujaahidna macnahaas oo tilmiid ibni cabbaas ardayga ibni cabbaasa macnahaas macnuhu dhow uu ku fasiraayo uu leeyahay wahuwa qawlu linsaani liwaladihi wa maalihi idaa qadiba calayhi waa hadalka addoonka marka uu maalkiisa iyo caruurtiisa uu caroodo ou yidhaahdo allahuma laa laa tubaarik fiihi walcanhu waa hadalka ibnu cabbaas sooma jeed ilaahayow ha barakaynin oo maaragtay lacnad oo naxariistaada ka fogee marka hadalka uu yidhaahdaa loo jeeda walidaalika ayuu nabigeenana naga reebay in caruurta iyo awlaadda iyo ahalka iyo maalka inaad habaarto waana laka reebay xataa haddaa xanaaqdo inaad habaarta maaha maxaa nabiga ha habaarnina buu leeyahy xadiidkaas imaamu muslim ayaa fii saxiixi ku warinaayo abu daawuud baa warinaayo xadiidu jaabir ibni cabdillahi radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay laa tadcuu calaa anfusikum war naftiina ha habaarina ha habaarina laa tadcuu calaa awlaadikum caruurtiina ha habaarina laa tadcuu calaa amwaalikum ilmihii maalkiina xoolihiina ha habaarina laa tuwaafiquu min allahi saacatan ilaahay saacad ha ha waafaqinina fiiha ijaabatan saacad oo saacatu lijaaba ah inaad waafaqdo oo waqtiga aad ku aadaan laga yaabo markaad dadka habaaraysay caruurtaadii maalkaagii ahalkaagii naftaadii markaa habaarayso saacatulijaaba in lagu maaragtay aada waafaqda baa la arkaa oo kolkaa fayastajiibu lakum allah uu idin ajiibo marka in lagu ajiibo haddii maanta lagu ajiibo oo ahalkaagii ducadaadii la aqbalo oo ahalkii ou baaba'o oo xaasku maarata reerkii o ay dhimato awlaadii ay dhintaan xoolahaadi ay baaba'aan dur ma kusoo gaaraya mise kuma soo gaaraya dhiba kusoo gaaraya marka sidaa darteed dadkiina ha habaarina buu maaragtay nabiyullaahi maxamed oranaya naftiinana iyo maalkiinana ha habaarinina marka arrintaas macnahaas ayna culammadu ay ku fasiraan oo waxa weeye habaarkaas ou habaaray naftiisa iyo maalkiisa iyo awlaadiisa iyo ahalkiisa ou habaaray haddaan u aqbali lahayn sida markuu khayr ku ducaystaba loo aqbalayo waxa weeye laqudiya ilayhim dadka waa ka baabi'i lahaayeen markay dadku ka dhammaadaanna durka iyo maarata shiddo iyo dhibaato buu la kulmi lahaa weeyaan labada macnaba laba macnoo wanaagsan wey marka macnaha dambe wuxuu noqoni walow yucajilu allahu alla hadduu dedejin lahaa linnaasi dadka hadduu u dedejin lahaa ashara sharta hadduu u dedejin lahaa oo habaarkay ahalkoodii naftoodii maalkooda habaarayaan isticjaalahum degdegsigoodii tacjiilan mila isticjaalihim oo kale wey bilkhayri khayrka ee degdegsadaan sida khayrka loogu aqbaloo kale haddii loogu aqbali lahaa laqudiya ilayhim yani waa la xukmin lahaa ajaluhum ajashoodii muddadoodii cumrigoodii ayaa la xukmi lahaa yani waxaa loo jeedaa ay la umiitu wa uhliku wey waa la waa la dili lahaa waana la halaagi lahaaye way baabi'i lahaayeen weeyaan laakiin ilaahay ma yeelin dib buu allah ugu dhigay subxaana wa tacaala weeyaan marka qira'at ljumhuur laqudiya ilayhim ay akriyaan ibnu caamir keligiisa laqadaa akriyo laqadaa ay la ahlaka man duciya calayhi wa amaatahu allah wuu xukmin lahaa yacni qofkii la habaaray ayuu rabbi halaagi lahaa oo ducadii inta ka aqbalo ayuu halaagi lahaa oo saa ku dili lahaa weeyaan fanadaru ladiina fanadaruu waan ka tegaynaa aladiina kuwii laa yarjuuna aan rajaynayn rajaha bimacna alkhawf wa bimacna atamac waataan kusoo far kusoo kusoo marnay weeyaan labadaba waa la yidhahdaa laa yarjuuna aan aanan maarata rajaynaynin liqaa'anaa la kulankeenaba aan xisaabta ku darsanin qiyaama aan xisaabta ku darsan ama laa yarjuuna yacni maaragtay aanan ka baqaynin liqaa'anaa la kulankeenna iyo cadaabka iyo shiddada aan xisaabta ku darsanin oo saa aan aan marna maaragtay ka baqaynin kuwaas waanu ka tegaynaa fii tuqyaanihim yacni tuqyaanka hadda waxaa loo jeedaa ay fii shirkihim wa kufrihim wa dalaalihim ba kufriga iyo shirkiga iyo baadida iyo maarata waxa ay ku jiraan iyo baatilkay ku sugan yihiin baan uga tegaynaa yacmahuna ayagoo a kuwa wareersan oo ku dhaxwaalanoo meelay uga baxayaan aynan jirin weeyaan waidaa masa alinsaana duru dacaanaa lijanbihi aw qaacidan aw qaa'ima waidaa masa alinsaana insaankii oo bani aadamkiiya haddii ou taabto adduru dhibkii haddii ou taabto dhibaatadii hadday ku dhacdo oo ama cudurkii ah ama faqrigii ah ama maaragtay abaartii ah wuxuu doona ha noqdo dhibaato un hadday taabato ama amni daradii oo cabsidii iyo khawfkii ah dacaana wuu noo yeeraa annagu noo dhawaaqaa buu yidhi allah subxaana wa tacaala lijanbihi ay calaa janbihi yani xaala kowni mutajican isagoo mid hur jiifo ah hurdadoo nagu bar isagoo dhinac u jiifo ayuuna baryaa aw qaacidan ama isagoo ah mid fadhiyo ayuu noo yeeraayo na baryaa aw qaa'iman ama isagoo ah mid taagan ayuu rabbi maaragtay na baryaa buu leeyahay bani aadamku markii dhibaato ku dhacdaay ilaahay buu u noqdaa subxaana wa tacaala oo u baryaa dhibka inuu ka qaado jiifuu ku baryaa fadhi buu ku baryaa istaag buu ku baryaa waa xaaladaha bani aadamku uu ka kooban yahay saddexdaas unbuu ka kooban yahay inuu taagan yahay inuu fadhiyo inuu jiifo saddexda unbuu mid yahay saddexdaba waa nagu tu ilaahay wuxuu leey wuu nagu baryaayo dhibka inaan ka qaado falamaa kashafnaa markaanu faydno oon ka qaadna canhu insaanka xaggiisa durahu dhibkiisii markaan ka qaadnaa oo durka aan ka wareejinaa marra wuu tagaa dariiqadiisii iyo madhabkiisii iyo baatilkiisii ayuu ku tagaa yani dhibka markii laga qaadaa allihii ka qaado dhan wuu halmaamaa kufrigiisii iyo baatilkiisii macaasidiisu kaga dhex jira kaan lam yadcunaa kaanahu lam yadcunaa waaba isagoo midna baryay ahaynba midna tuugayoo dhib haysto kusoo degay dartii kaan lam yadcunaa waaba isagoo aanna baryin ilaa durin dhib oo masahu taabtay midaan naga baryin baaba goodaaba dhibkii taabtay ka qaadistiisii in laga faydo midaan maarata sidaa noo baryanoo noo tuugin baabad moodaa weya kadalika ay mila dalika tazyiini qurxintaas oo maarata dadka noocaas oo kale ihi camalkooda xunkaa loo qurxiyey ayaa suyina la qurxiyaa lilmusrifiina kuwa xadgudbay oo sohdintii tallaabay maa shay loogu qurxiyaa shaygoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyo waxay samayn jireen camalkoodii ayuu rabbi u qurxiyey subxaana wa tacaala camalkii xunka ahaa baa loo qurxiyey kufrigoodii iyo shirkigoodii bay sidaa ku daa'imaan weeyaan marka halkan allah subxaana wa tacaala aayaddan dabciga bani aadamka in qayb kamid ihi ay leeyihiin waa dadka aan ilaahay ku xirnayn subxaana wa tacaala dadkaasi yani dhaqanka ay leeyihiin buu rabbi ka warramaya dhibaataa ku dhacday musiiba asiibtay durba cudur baa qabtay amni daro iyo cabsi baa qabsatay ilaahay buu barya markii dhibaatada ku dhacdo ilaahayo iga qaad allahyo iga qaad buu oranay oo oranaya xataa mushrikiinta laftoodaba ilaahay baryayo dhibaatada markay ku dhacdo waan arki doonaa aayadda dambe ayuu rabbi noogu nooga warrami doonaa mushrikiinta markaasoo kale ilaahyaashooda xagga inta dhigtaan bay allah waaxidul axad ayay baryeen keligii ayay tuugaan markii dhibaatada ilaahay uu ka qaado shiddadii haysatay rabbi uu ka kor yeelo waxa weeye waddadiisii dariiqii wixii oo watay ayuu iskaga sugnaadaa hadduu kufri ku sugnaa kufrigiisu iskaga dhex jiraa haddii uu maaragtay macaasi ku jira macsidiisu ku dhex jira iska wataa yani ilaahayba subxaana wa tacaala maba moodidba axadkii uu hadda baryayey oo dhibka ka qaaday inuu yahayba maba moodaysid weeyaan marka dadkaas camalkooda camal xun weeye darajadaa markuu gaarana ilaahay baa camalka u qurxiyo mana soo noqdo qofkaas oo kale weeyaan waa ku tagaa sidaasuu ku tagaa weya waidaa masa alinsaana dadkii haddii uu taabto insaanka basharkii bani aadamkii adduru dhibkii haddii uu taabto yani waxaa loo jeeda aljahdu washiddatu min maradin aw musiiba shiddo iyo dhibaato waxay doontaba ha noqotee wax noocay doonta ha noqotee hadday taabataa dacaana wuu noo yeeraa lijanbihi ay calaa janbihi isagoo dhinaciisa ku sugan oo jiifo ayuu noo yeertaa ilaahayo dhibka allahayo dhibka iga qaad buu yidhaahda aw qaacidan ama isagoo mid fadhiya ihi ayuu rabbi baryaa aw qaa'iman ama isagoo mid taagan ihi ayuu ilaahay baryaa macnaheedu waxaa loo jeedaa ay alaxa fi ducaa'i liyakshifahaa wayuziiluhaa canha canhu yacni ducadii buu ilxaax ku sameeyaa allah buu aad u baryaa si ilaahay dhibka uuga qaado subxaana wa tacaala falamaa kashafnaa markaanu ka faydnay canhu insaankii durahu dhibkiisii markaanu ka qaadnay kurbadii hayse ilaahay uu ka wareejiyey shiddadii uu ka qaaday marra ay madaa wadahaba baa loo jeedaa wuu maraayo yacni laazama calaa dariiqatihi wey waddadiisii ou rumaysnaa ayuu laazimaa oo ku sugnaadaa weeyaan marra wuu tagaayo wuu maraa wuuna daa'imaa kufrigiisii baatilkiisii macaasidiisii ayuu iska daa'imaa weeyaan kaan lam yadcunaa waaba kaanahu lam yadcunaa waaba isagoonana baryin marka kaantan yani maaragtay kaanadii mushadada mushadadada ahayd oo la takfiifiyey weeyaan yani kaana almukhafafatu min athaqiila la yihahda kaana meeshii ahayd baa kaan la yidhi oo la takfiifiyey weeyaan kaan lam yadcunaa kaanahu lam yadcunaa waaba isagoonba na baryinba ilaa durin dhibaato aanan maaragtay naga weydiisan ka qaadideeda durkaasoo masahu isaga taabtay yani kaanahu lam yatlub mina kashfa durin masahu dhib taabtay kafaydidii waaba isaga waxaabad moodaaba inuusan na baryinba saasuu rabbi subxaana watacaala leeyahy kadalika zuyina lilmusrifiina ma kaanuu yacmaluun kadalika ay mila dalika atazyiini qurxintaa oo kale ayaa allah wuxuu leeyahay sida kan camalkiisa xunka loogu qurxiyey ayaa zuyina la qurxiyey lilmusrifiina kuwa xadgudbay maa shay loo qurxiyey kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeye ay ahaayeen marka almusrifuun waa jamcu musrifin musrifna waxaa la yidhaahdaa almutajaawizu lilxaddi fi lkufri waalmacaasi musrif waxaa la yidhahdaa qofka soohdintiisa tallaabo oo gudbo xagga kufriga ku xadgudbo yacni maaragtay macaasi la yimid kufrigila waa lagaa reebay wuu tallaabo soohdintii u gudbay macsida waa lagaa reebay macaasidiiba u tallaabo oo u gudbay kaasaa la yidhaahda marka dabiicaddan insaanka inuu leeyahay allah qur-aanka aayado fara badan ayuu noogu sheegaa waxaa ka mid a masalan yani fi suurati fusilat fi suurati fusilat oo kale allah wuxuu leeyay waida ancamnaa cala linsaani acrada wanaa bijaanibihi marka u nicmayno wuu jeestaayo yani dabankiis dhinaciisuu la fogaadaa waa naga sii jeestaa waidaa masahu sharu faduu ducaa'in cariid dhibaato markay ku dhacdana baryo aada u tiro badan mid u saaxiiba weeyaan dadkaas marka noocaasihi noocaas xunka ihi allah mu'miniinta wuu ka reebo oo kasoo istisnooday dadka mu'miniinta ah sifaadka xunxunka ma laha waxa weeyaan dhibaatada markay ku dhacdana way ku sabraan markuu rabbi ka qaadana oo barwaaqo uu siiyana way ka shukriyaan xaalkaas bay leeyihiin sida allahba fii suurati huud aan ku arki doono noogu sheegayo walain adaqnaahu nacmaaa bacda daraa'a masatu layaquulanna dahaba asayi'aatu canii inahu lafarixun fakuur waa dadkii xunxumaa wey markaasuu rabbi ka soo istinoodo yidhi ila aladiina sabaruu wacamilu saalixaati ulaa'ika lahum makfiratun waajrun kabiir dadkaas yani maaragtay sabirka iyo camalka saalixa la yimid ayagu dambi dhaaf ay leeyihin ajri weyn ayay rabbi agtiisa ku leeyihiin weya sidoo kaleeto imaamu axmed waxaan ujeedaa imaamu axmed imaamu muslim waxay warinayaan yani abu daawuud xadiidkii suhayb iyo xudayfa ay warinayeen xadiidkaas mu'miniinta markuu nebiga ka warramayo kuma jiraan noocan oo kaleeto wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmu'min laa yaqdi allahu lahu qada'an ila kana khayran lah qofka mu'minka arrinkiisa la yaab leh wey ilaahay xugun ma xukumo ilaa wuxuu rabbi u qadaro waa u khayr badanya khayr buu u yahay qofka mu'minka in asaabathu daraa xaaladii dhibkan hayd hadday asiibto sabra fa kana khayran lah wuu ku sabraa dhibkan inuu xag alla uga yimid buu garan waa ixtisaab ixtisaab buu la imaanaya waa sabraya weeyaan wain asaabatu saraa xaaladii farxalayd hadduu asiib hadday asiibtana shakara fa kana khayran lah barwaaqo iyo nicmo iyo caafimaad iyo amniga markuu helo waa ka shukriyaa shukrigaas baana u khayr badan weeyaan markaasuu nebigu yidhi walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min arrinkaasna mu'minka mooye wax kaloo iskale ma laha marka nooca waa nooca kufaarta oo xunxunka mushrikiinta ayaa markay ilaahay maaragtay nicmada marku markii dhibaato ay qabsato ilaahay bay baryaan markuu ka qaadana waa uu tagaa weeyaan iyo dadka cusaada oo xunxunka ah weeyaan walaqad ahlakna alquruuna min qablikum lama dalamuu wajaءathum rusuluhum bilbayinaati wma kanuu liyuminuu kadalika najzi lqawma almujrimiin walaqad ahlaknaa waan halaagnay oo inaan halaagnay baa dhab ah alquruuna aluulaa ummadihii horreeyey ayaanu halaagnay oo ummad maxamed ka horreeyey lamaa dalamuu markay dulmiga la yimaadeen yani xiina dalamuu wa kafaruu markay kufriyeen oo allah iyo rasuulkiisa ku kufriyeen oo naftooda ay sidaa ku dulmiyeen ayaanu halaagnay weeyaan wa jaaahum waqad jaa'athum ay u timid yani way u timid oo inay u timid baa dhab ah weeyaan ummadahaasi la halaagay rusuluhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati aayadihii cadcadaa bay ula yimaadeen mucjizooyinkii ay wateen iyo aayaadkoodii ayay ula yimaadeen markay ula yimaadeenna wamaa kaanuu ma aynan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeyo rusushaa iyo aayaadka wateenba kuwa rumeeya ma aynan ahaanin waa ay beeniyeen weeyaan kadalika ay mila dalika aljazaa'i yani markii yani ay dulmiga la yimaadeen baa la halaagay soo ma aha kadalika ay mila dalika aljazaa'i jazahaas oo halaaga aan halaagna ihi baan nafsii ku abaalmarinaa alqawma almujrimiina dadka dembiilayaasha ah ee ijraamka la yimid iyo kufriga oo aan u hoggaansamin allah iyo rusushiisa aanan u hoggaansamin sidaas ayaanu ku abaalmarinaa markay aayaad loo soo diro rusul loo soo dhiibo ay rumeyn waayaan in la halaago waa sunno ilaahiya weeyaan marka aayaddan waxay leeyihiin mufasiriintu waxa weeye nooc tahdiidaha ku jiro waxaa la leeyahay dad yacni rasuul beeniyaa idinka uma horreysa ummado badan baa idinka horreeyey oo rusul loo diray markay rusushii beeniyeenna iyo aayaadkii mucjizadihii mucjizaadkii rususha la siiyey waa la halaagay kolka idinkana sidoo kale la idiin halaagi wey idinkana yani kama fadli badnidiin haddii aad rasuulka nabiyullaahi maxameda beenisaan sidoo kalea laidin halaagaya weeyaan walaqad ahlaknaa waan halaagnay alquruuna alula alquruuna alula waxaa loo jeeda alumam almaadiya ummadihii tegay ee umad maxamed ka horreeyey ayaanu halaagnay yani oo min qablikum idinka hortiina ahaa lamaa dalamuu xiina dalamuu markay dulmiga la yimaadeen oo maaragtay dulmigaas oo ah kufrigii iyo takdiibkii ah allah lagu kufriyo rusushiisaoo lakufri lagu kufriyo aayaadkii mucjizaadkii oo la beeniye ah waqad jaaat wa jaathum waqad jaathum waxaa u timid rusuluhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati aayadihii cadcadaa bay ula yimaadeen bayinaadkan ama mucjizaadka ambiyada ku ayidi jira ilaahi ha laga dhigo ama aayaadka tanziiliga ah ee cadcadaaya rususha mar walba ay wadatay ha noqdo midku doona ha noqdee aayaadka ilaahayna way u yimaadeen wey rusushaas ayagoo mucjizo watay u yimaadeen oo rasuulnimadooda caddaynay wamaa kaanuu marka ummadihii ma aynan ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeyo oo rususha u hoggaansamo aayaadka mucjizaadkii la yimaadeenna aqbalo ma aynan ahaanin wey mar hadday sidaa noqon weyday ilaahay waa halaagay waa la halaagay wey kadalika marka sidaa oo kale yani kamaa ahlaknaahum bikufrihim wey sidaan gaalnimadooda ugu halaagnay ayaan najsi ku abaalmarinaa alqawma almujrimiina kuwa mujrimiintana sidaas oo kalean dambiilayaasha ku abaalmarinaa marka kuwii hore waan halaagnay idinkana mujrimiin baa tihiinoo nebi maxamed baad beeniseen isagoo qur-aankan wato iyo mucjizadan wato baad beeniseen sidaas oo kale baa marka idinkana laydin halaagaya weeyaan uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi min bacdihim linandura kayfa tacmaluun uma markaa kabacdi jacalnaakum waxaan idinka yeelnay ummad dadkii nabiyllahi maxamed loo soo diray ayaa lala hadlayaa weeyaan khitaabku wuxuu ku socdaa aladiina bucita ilayhim nabiyu sala allahu alayh ali wasalam dadka nebiga loo laga soo saaray oo loo soo diray ayaa loo jeedaa jacalnaakum uma intaa dabada markaan ummadihii hore halaagnay dabadeed jacalnaakum waxaan idinka yeelnay khalaa'ifa kuwa haro oo ka khaliif noqdo oo bedelo kuwii hore ummadihii horeoo la halaagay ayaan idinka yeelnay fi lardi dhulka dhexdeedaan khaliif idinkaga yeelnay min bacdihim ay min bacdi ihlaaki lumam almaadiya ummadihii hore markii ummadihii horeeyey markii la halaagay dabadeed ayaanu idinka yeelnay kuwa ardada ku khaliif noqdo oo ku haraa idinka bedelo sidaasaa marka nabiyullahi maxamed idinkugu soo dirnay kitaab ugu soo dejinnay xaq idinkugu cadaynay weeyaan maxaa marka sidaas khulafo idinkaga dhignay linandura inaan fiirinoon eegno kayfa sideebaa tacmaluuna camal falaysa waxaad idinkala samayn doontaan inaan fiirino darteed ayaan khaliif idinkaga dhigna dadkii hore bedelkoodi idink idin keennay ma camal wanaagsan baad samayn doontaan oo rasuulka nabi nabiyullaahi maxameda baad raaci doontaan mise waa ku kufrin doontaan sidii kuwii horeba sidaas ayaa maaragtay ayaanu eegaynaa asbaabtaasaan khaliif idinkaga dhignay buu rabbi leeyahay subxaana watacaala ma shukurinaysaan oo camal khayraad la imaanaysaan mise waa ku kufrinaysaan waa taa weeyaan uma jacalnaakum khalaa'ifa yacni khalaa'ifa waxaa la yidhahdaa waa jamcu khaliifatina la yidhahda khaliifa waa dadka واsتklفnaaكم في الأرض dhulkii baan khليiف idinkaga dhignay جacalnaaكم khلائفa في الأرض ay اsتklفnaaكم في الأرض dhulka kuwa haro oo kuwii hore bedelay baan idinka yeelnay weeyaan min baعdihim yaعni min baعdi إhlاaki الأmم الماaضية umadihii hore markii la halaagay dabadeed ayaan idinka ardadii idin dejinay oo bedelkoodii aan idin yeelnay weeyaan linndura kayfa tacmaluun marka camalkiin inaan fiirino uwy ma ku cibro qaadan doontaan dadkii hore la halaagay oo waddadoodii ma ka haraysaan mise waddadoodii baad raaci doontaan inaan eegno daraaddeed baan sidaa u yeelnay marka ilaahay subxaana watacaala waxa weeye marka ummadihiisa waa u siman yihiin keliya waxay ugu kala sokeeyaan sida amarkiisa ay u qaataan ujeeda haddii ummadani ilaahay amarkiisa ay qaataan allahay u dhow yihiin hadday khilaafaanna ilaahay addoommadiisa unbay yihiin caqligiisa ayuu kula mucaamaloonaya weyaan walidalika ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam muslim wakayruhuba ay warinayaan xadiidu abi saciid alkhudri radia allahu canhu wuxuu leeyahy rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ina addunyaa xulwatun khadira waina allaha mustaklifukum fiiha fanaadirun kayfa tacmaluun adduunkan xataa marka nala keenay annaga hadda awowayaasheen iyo aabbayaasheen iyo dadkii naga horreeyey bedelkoodii baan joognaa soo ma ayagaan bedelnay annaga lafteenna waxaa naloo keenay camalkeenna in la eego walidaalika nebigu yidhi adduunku waa shay macaan oo midab wanaagsan laho dooga midabka la yidhaahdaa cagaarka ihi dadku indhaha way jecel yihiin dadkuna waa waa aad buu u jecel yahay indhahanu maaragtay aad buu ugu wanaagsan yahay marka waa xulwa khadira waa macaan tahay waana doog oo cagaar weeye iyada dhanba wa ina allaha mustakhlifakum fiiha dadkii horeba bedelkeedii ayuu ardada idin dejinaya adduunku idin keenaya maxaana loo keenay fanaadirun kayfa tacmaluun allah mid maaragtay eegaya wey waxa aad samaynaysaan buu eegaya waa fiirinaya ma ka shukrin doontaan oo ilaahay maaragtay kuwa rabbi uhoggaansamaad noqon doontaan mise waa ku kufrin doontaan waa taa wey markaasuu nabigeena kadigoo yidhi fattaqu dunya wattaqu nisaa adduunkana iska ilaaliya ha ku fitnoobanina dumarkana iska ilaaliyo ha ku fitnoobanina maxaa yeele faina awala fitnati bani israa'iil kaanat inisa kaanat innisa fitnada reer bani israa'iil ay ku fitnoobeen dumarka u badnaa wey dumarka ayay ahayd waxay ku fitnoobeene xaaraamta iyo fisqiga iyo maarata macaasida iyo zinada iyo waxa daran ka fogaada buu ujeedaa adduunkana yuusan shahawaadkiisa idinla tegine aakhare xisaabta ku darsada saasaa loo jeedaa wey waidaa tutla calayhim waidaa tutla calayhim aayaatuna bayinaatin قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله وإذا تطلع هذه الأخيو عليهم كوا مشركين تدشوا ذا آياتنا آياتهن هذه الوجود الأخريو بينات أيقو آيات كاسكوا عد عد وآيات نمرر أي موقت هذه الوجود الأخرية قال الذين كفروا قال الذين كوا وحيد هذا لا يرجون أن رجينين لقاءنا لكل كان أن رجين قيامها أن رجك كبنون ama aanan ka baqaynin qiyaamaha labadii macno baan kusoo marnay liqaha weeyaan kuwii aan aakhare rumaysnayn waxay yidhaahdaan i'ti la kaalay nabiyullaahi maxamedow biqur'aanin qur'aan la kaalay la imow qur'aan qur'aanka oo hayri haadaa biqur'aanin hayri haada kan aan ahayn qur'aankan midaan ahayn la imow ow amase badilhu qur'aankaanba bedel oo mid kale la imo yani tabdiil ku sameeyo waxa ku dhex sugnaayo danba ka bedbedel weeyaan qul waxaa tiraa marka nabiyullaahi maxamedow maa yakunu lii aniga suuragal iima ah xalaal iima ah wax ii bannaan ma ah an ubadilahu inaan qur'aankan bedelo min tilqaa'i nafsii naftayda xaggeeda inaan ka bedelo jeedkayga inaan anig ka bedelaayo waxaan awoodi karo ama ii cuntama midna ma aha weeyaan maxaa yeelay anigu rasuul la soo diraan ah in attabicu maa attabicu ma raacayo raaci maayo ilaa maa shay mooye yuuxaa ilaya aniga la ii waxyoonay waxa la ii waxyooda un baan raacaa weeyaan mubaliq baan ahay mursal baan ahay lasoo diray marka wixii la ii waxyoodoon baan raacaa mutabic baan ahay jeebkayga waxba kama keensan kara weeyaan inii anigu haddaan waxaad dalbaysaan aan isku dayo aan yeelo inii aniga akhaafu waan baqi oo maarata waxaan ka cabsanayaa in casaytu haddaan caasiyo allah in casaytu haddaan caasiyo rabbii aniga rabbigayga haddaan caasiyo oo waxaa ifaraysaan aan yeelo cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan ka baqi maalinkoo cadiimin weyn oo yowma alqiyaama ah maalinkaas cadaabkiisaan ka baqayaa weya marka waxaan samayn kara ma aha wey aayaddan marka waxaa weeye tacamutaadkii iyo cinaadkii ay nebiga ula imaan jireen mushrikiinta weeyaan ayuu rabbi ka warramaya qur-aanka marka lagu dul akriyo ayay laba shay ayay usoo jeediyaan mushrikiinta nebiga ay usoo jeediyaan aayaadka way ujeedaan inuu xaq yahay markay aayaadkaas arkaan ayay waxay leeyihiin laba arrimood bay nebiga weydiisanayaan qur-aankan inuu mid kale kusoo bedelo ayay weydiisanayaan ama yacni mid kale uu la yimaado qur-aankaan ahayn ama inuu maaragtay tabdiil ku sameeyo marka maxaa loo jeedaa i'ti biqur'aanin hayri haada aw badilhu maxaa loo jeedaa waxay leeyihiin culummadu markay leeyihiin maaragtay i'ti biqur'aanin hayri haada qur'aan aan kan ahayn la kaalay markay leeyihiin waxay leeyihiin qur'aankan isagoo sidiisii ah oo xaaladiisa ku sugan mid kale adiga samayso oo jeebkaada kala imo la imo saasay leeyihiin ow badilhudana waxay u jeedaan qur'aankan aayadihiisa qayb ka mid ah bedel ama dhammaantii bedel oo maaragtay booskiisii wax kala keen sidaasoo kale bay nebiga weydiisanayaan calayhi salaatu wasalaam marka waxay u jeedaan qaybta horay leeyihiin i'ti biqur'aanin hayri haada qur'aan aanan yacni asnaamta la caabudayo ceebeynaynin oo ha laga taga aan odhanaynin alla keliya ha la caabudo aan odhanaynin kaa qur'aan noocaas oo kalea noo keen amase bedilhuda waxay u jeedaan waxay leeyihiin bedeloo aayaddii maarata cadaabka ka sheekeynaysay naxariis aayadda raxma ku bedel oo jeebkaada ka keen aayaddii xaaraamta waxan waa xaraam dhahaysay ka joojiyo aayad xalaaleynaysa keen waa xalaal la imo tabdiil kale macnahaas ayay u jeedaan weeyaan markaasaa nebiga arrintaa uu naftiisa ka anfiyey waxay marka waxay leeyihiin mufasiriintu nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ka jawaabayey maa yakunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsii hadalkaas wuxuu kaga jawaabay bay leeyihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam labada shay midkii sahlanaa laba shay bay weydiisteen kii sahlanaa oo tabdiil ka ahaa ayuu maaragtay naftiisa ka anfiyey oo u diiday awood uma lihi mana ii ansaxayso inaan naftayda jeebkayga aan ka bedelo marka mar hadduu kii sahlanaa ugu fududaa oo tabdiilkii ah aayaad bedel oo aayaad kale ku bedel ahaa hadduu maaragtay naftiisa u diiday kii cuslaa oo ahaa qur-aankan midaan ahayn la imow waa min baab alawlaa bay leeyihin marka waaba la garanaya badiihi inuusan nabiga la imaan karaynin calayhi salaatu wasalaam saasay mufasiriintu leeyihin waidaa tutla calayhim haddii dushooda lagu akriyo mushrikiintii aayaatuna aayadaheenni haddii lagu akriyo bayinaatin ayagoo xaala kawnihim xaala kawnihim xaala kowni alaayaati bayinaatin aayaadku kuwa cadcad ay yihiin oo waxay ka hadlayaan waadix ay yihiin haddii lagu dul akriyaahay qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdaan laa yarjuuna aan rajaynaynin ama aanan ka baqaynin liqaa'anaa la kulankeenna aakharo cadaabkeenna iyo xisaabteenna iyo midna aanan ka baqaynin waxay yidhaahdaan i'ti la kaalay nebi maxamedow biqur'aanin qur'aan la imow qur'aanka oo hayri haada midkaan aan ahayn kan iska daa meeshiisa ha yaallay mid kale noo keen hadalkaas ayay ku yidhaahdeen ow amase badilhu qur-aankan bedel oo maaragtay yani yani aayaadkiisa qaar ka mid ah iyo waxa uu farayo iyo waxa uu reebayo waxuu xalaaleynayo wax ka bedel tabdiilkaan la imow labadooda marka waxaa sahlan in aayaadkan la bedelo oo qaar kale lagu bedelo iyo baa fudud in qur-aan dhan lala yimaadana iska daa markaasaa allah wuxuu leeyahay isagoo jawaabta u laqinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam qul waxaa tiraa nabiyllaahi maxamedo maa yakunu lii iima ahaanin wey yani maa kaana liida maa yakunu liida waa tii aan in badan soo mari jirna wey يعني ما ينبغي لي ولا يصح مني و wax iga ansaxayo ama xalaal ii ah ama suurakada ma aha an ubadilahu qur'aankii inaan bedelo min tilqaa'i nafsii min qibali nafsii naftayda xaggeeda inaan ka bedelaa suuragal ii ma aha yani aniga jeebkayga nafteyda kama bedeli kari weeyaan marka taas ayuu naftiisa ka anfiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaa isbaati laleeyahay anigu mutabic baan ahayd in attabicu in attabicu intaba tii naafiyada ahayd ay ma attabicu anigu raaci maayo ilaa maa yuuxaa wixii la waxyooday mooye ilaya aniga la ii waxyooday mooye wax kale raaci maayo maxaa yeelay inii aniga akhaafu waan baqi yacni in casaytu rabbii rabbigayga haddaan caasiyo oo aan ku caasiyo waxa aad idinka iga dalbaysaan oo tabdiilka iyo nafsiga ah naftayda inaan kala imaada ihi haddii aan ku caasiyahay cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan ka baqi maalinkaasoo cadiimin weyn maalin weyn oo yowma alqiyaama la yidhaahdo cadaabkii ayaan ka baqayaa oo aan maaragtay rabbi sidaasaan uga cabsan buu leeyahay marka halkaas waxaa laga qaadanayaa aayaddan allah uu leeyahy qul maa yakunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsii nebiga hadduusan naftiisa ka bedeli karin allah inuu wuxuu doono bedeli karo aayaadka wuxuu doono ku bedeli karaa maxaa yeelay naski buu sameeya qur-aanka uu ku jiro naasikhi masuuq buu leeyahay maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw mithla fi suurati baqara kusoo marnay waan arki doona insha allah fi suurati naxl waidaa badelnaa aayatan makaana aaya wallahu aclam bima yunazil aayad inuu ilaahay bedelo aayad kale u keeno tabdiilka iyo naskiga iyo waa wax allah awoodo weeye oo rabbi iska leeyahay wax nabiyullaahi maxamed gacanta ugu jiraahi ma ah arrintaas hadduu nebi maxamed jeefkiisa ka samaystana taqawul cala allah wa ilaahay buu maarata waxaanan uusan odhan buu ku sheegay taana nabigeenna kama suuroobayso walow taqawala calayna bacda alaqaawiil laakhadna minhu bilyamiin uma laqatacna minhu lwatiina buu ilahay leeyahy subxana wa tacaala nabiyullaahi maxamed ba hadduu kelimad yar ku darsan lahaa qur'aankan min cindi nafsi uu kaga darsan lahaa ilaahay subxaana wa tacaala waa halaagi lahaa adduunkaaba lagu dili lahaa maarata alla agti kaguma noolaadeen wey قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي قل وحترى مرك النبي محمد لو شاء الله الله دون لها ما تلوته ما أخريا عليكم إذنك الدشين قرآن كنكم ما أخريا ولا أدراكم إذن ما نبرين أو إذن ما أغيسيين به قرآن كني دشين لكم ما أخريا كلام إلهي إنه يعني إذن ما أغيسيين إذن ما برين ويا فقد لبثت وأنا قاذي yacni aniga arrintan shaqo kumaligi baa loo jeedaa waa tii wey wax aan qur-aankan oo kale la imaan kara lama arko weeyaan marka waad i og tihiin haddaan qur-aan la imaanayo oo allah aan ku been abuuranayo faqad labiftu waa nagaaday fiikum dhexdiina cumuran ay zamanan tawiilan waqti dheer ayaan agtiina ku nagaaday min qablihi qur-aankan hortii intaanan allah igu soo dejinin ka hor ay min qabli inzaali inzaali lqur'aani calaya wa intaana rabbi aniga qur'aanka igu soo dejinin ka hor ayaan zaman dheer dhexdiina ku nagaaday oo sifadayda iyo aad taqaaneen waxa tilmaamaha aan leeyahay kolka afalaa tacqiluun miyaadnan caqli lahaynoo xaqa aydnan baatilka ka garanaynin waa idin sidee weeyaan afalaa tacqiluun dad wax garta miyaadnan ahayn wey marka aayaddan waxa weeye aayaddii horey la socotaa yacni haddii waxaad ku tidhaahdaa baa laleeyahay haddii allah uu dooni lahaa inuusan qur'aankan uusan asagu ii waxyoon lahayn oo igu dul akrin lahayn idinkuma dul akriyeen mana idin bareen inuu qur'aan ilaahay yahay idinma ogeysiiyeen weeyaan laakiin waxaan idiin ogeysiinayo oon idinkugu dul akrinaayo allah baa ii waxyooday allah baa doonay mashii'ada ilaahay baa keentay inaan idinku dul akriyo waa taas weeyaan tan labaad faqad labistu fiikum cumra aniga inaanan beenlow ahayn waad itaqaanaa dhexdiina afartan sano cumrigaa la sheegaya zamanka tawiilka mufasiriintu afartan sano ku sheegeen nebiga ilaa afartan sano ayuu dadkan ku dhex jiray oo mushrikiintu ay jeclaayeen intaan nebi laga dhigin bal ay u bixiyeen asaadiqu alamiin ay magacaas agtiisa ayay sifadaas u lahaa kii run badanaha ahaa oo aaminka ahaa bay ku yaqiineen kii runta badnaa oo aaminka ahaa ayay ku yaqiineen marka ma markii ilaahay subxaana wa tacaala afartan sano u igaarsiiyey oo aan maaragtay nin weyn noqday dabadeed miyaan ilaahay ku been abuuranayaa weeyaan yani saas oo kale waana sida masalan yani imaamu albukhaari iyo kayruhuba ay warinayaan xadiidka abu sufyaan markuu tegey yani hiraqla markuu u tegey malik ruum ninkii romaanka romaanka madaxda u ahaa markuu u tegey oo nebigana uu maaragtay hiraqla uu u diro warqadda uu u diro risaalada uu u diro nebinimadiisa uu ku ogeysiinayo diinka uu ugu yeerayo islaamnimada ugu yeerayo ayuu warqadii markuu arkay buu yidhi war ninkaan ahalkiisii maxamed ile makuu ka soo qoray halkaasuu ka soo qoray risaaladaasuu soo qoray ahalkiisi ma jooga yani madiinu ka soo qoraan ujeeda nabiga caleyhi salaatu wasalaam markaasuu ahalkiisii ma joogaa buu yidhi dhulkeenan shaam ma jooga markaasaa layihi ha abu sufyaan iyo rag lamid oo tijaaro u yimid baa joogay markaasuu abu sufyaan u yeeray abu sufyaan markuu yimid su-aalaha wuu dheera xadiidka waa dheeraa lakin maxabshaahidku maan kasoo qaadanaya su-aalahan ku weydiin buu yidhi abu sufyaan inta soo istaajiyey ragkii la socdayna gadaashiisu istaajiye wuxuu ku yidhi hadduu been ii sheego ku beeniya waa beentaa dhaha marka su-aalihii oo weydiiya waxaa ka mid ahaa maaratay hiraqla uu yidhi hal kuntum tattahimuunahu bilkadibi qabla an yaquula maa qaal nebi maxamed intuusan nebinimada sheeganin ka hor waxa uu hadda leeyahay nebi baan ahay rasuul baan ahay iyo qur-aan lagu soo dejiyey intuusan oranin ka hor been ma ku tuhmi jirteen beenlow ma aha abu sufyaan wuxuu yidhi la yani waa marka waa mushrik abu sufyaan muslim ma aha mayuu yidhi maanan ku tuhmi jirin hiraqla marka markuu jawaabta bixinayo wuxuu yidhi ma kana liyadar liyadaca alkadiba cala annaasi wayakdiba cala allah wax suuro kale ma ah inuu yani ilaa afartan sano u kasoo gaaray oo nebinimada intuusan sheegin ka hor uusan been idinka idiin sheegin oo afartan sano markuu gaaro kadibna ilaahay oo been u sheego dadkana uusan been u sheegin wax dhici kara maahan wy waa nin ahlu kitaabi ah wey waa nin kitaabiya wax garanaya wey inuu idinka bani aadana uusan been idiin sheegin allahna oo ku been abuurtaa wax dhici kara ma ahan buu ku yidhi maarata suuro kal ma aha wy marka waa waxa ay yidhaahdaan maaragtay culummadu ay dhahaan alfadlu maa shahidat bihi alacdaau bay dhahaan fadliga waxa weeye waa waxa ay maaragtay acdaada ay kuu qirto cadowgaada uu kuu qiro ayaa loo jeedaa marka hiraqlaa u qirayo weeyaan taas ayaa loo jeeda qul waxaa tidhaa nabi maxamedow low shaa allahu allah hadduu dooni lahaa inaanan idinku dul akrinin qur-aankan ama aanan idin ogeysiinin hadduu rabbi dooni lahaa maa talowtuhu calaykum idinkuma dul akriya walaa adraakum idinmana ogeysiiyeen bihi qur-aankan idinma ogeysiiyeenoo inuu kalaamullahi yahay idinma bareen weeyaan faqad labidtu waad ogaateen haddii arrinku qur-aanka marka ilahay ina ugu soo dejiyo waxaad ku garanaysaan faqad labidtu fiikum cumura dhexdiina waxaan ku nagaaday muddo dheer ayaan ku nagaaday oo afartan sano ah min qablihi ay min qabli inzaali lqur'aani calaya min qabli inzaali illahi alqur'aana calaya intuusan rabbi qur-aanka igu soo dejinin ka hor ayaan muddo dheer idinku dhex jiro inaanan beenlow ahayn waad i ogeydeenoo runlow aan ahaa weya afalaa tacqiluun dad wax garta miyaadnan ahayn marka waa tan allah uu leeyaho kale am lam yacrifuu rasuulahum fahum lahu munkiruun rasuulkooda miyaynan garanayn amaanadiisa sidqigiisa yani waxa uu yahay miyaynan fahmaynin wey marka waa dad inkiraya nabiga caleyhi salaatu wasalaam sifaatkiisa ayay inkirayaan laakiin way og yihiin yani maaragtay way garanayaane cinaad ayay saa u yeelayaan wey wallah subxana wa tacala aclam